galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington waa galab khamiisa bisha abril ee sanadka labada kun afar iyo labaatanku waa shan iyo labaatan waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somaly dot com idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan qodobada aad ku dhegaysan doontaan galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo xalay soo saaray qoraal ku aadan xiriirka dowladda iyo maamul goboleedyada warmurtiyeedka shalay ka soo baxay villa soomaaliya kaga hadlay arrimaha bani'aadanimada iyo inaan la siyaasadeen runtii wuxuu ahaa mid aad dhiirigelin u leh runtii waana ku bogaadinaynaa madaxweynaha inuu go'aankaas qaatay sababtoo caqabad jirtay ay ahayd waxaa kale oo aan idiin haynaa barnaamijkii bandhigga v o a oo aan toddobaadkan ku eegayno saamaynta isbeddelka cimilada uu ku yeeshay dalalka geeska afrika
saadaal yoonka ay bixiyeen guga soo socda oo hadda waqtiga lagu jiro inuu noqon karo guu ka roob badan kii la filayey oo khasaare geysan kara marka runtii waa filadaas way jirtay oo haddana waxaa laga arkay
sidoo kale waxa aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan qaar ka mida xubnaha bulshada rayidka ah oo siyaabo kala duwan uga hadlay baaqashadii ku timid shirkii golaha wadatashiga qaranka ee toddobaadkan lagu ballansanaa in lagu qabto magaalada muqdisho xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida xogeeyaha guud ee hay-adda xuquuqda aadamaha amnesty international ayaa v o eda u sheegtay in xeerka ku salaysan nidaamka caalamiga ah uu qarka u saaran yahay inuu burburo sidoo kale waxa ay xustay in ay bateen xudgudubyada ka dhanka ah xuquuqda taas oo ay sabab u yihiin tirada sii kordhaysa ee dagaalada adduunka amnesty international waxa ay iftiimisay iska horimaadka u dhexeeya israa'iil iyo xamaas ee khaza wasaaradda caafimaadka ee khaza ayaa sheegtay in la dilay in ka badan afar iyo soddon kun oo qof oo u badan haween iyo caruur hay-adda amnesty international ayaa sheegtay in colaada khaza lagu dilay tiradii ugu badnayd ee saxafiyiin iyo samafalayaal ah israa'iil ayaa si adag u beenisay in ay jebisay heshiiskii jeneva ama ay bartilmaameedsatay dad rayid ah kuwaas oo ay sheegtay in xamaas ay u adeegsadaan gaashaan ahaan sida ay israa'iil hadalka u dhigtay dowladda israa'iil ayaa sidoo kale diiday in sahayda gargaarka la gaarsiiye khaza inkastoo eedeymo badan ay u jeediyeen hay-adaha gargaarka warbixinta amnesty international ayaa sheegtay in xulafada reer galbeedka israa'iil ay ku guuldaraysteen in ay joojiyaan dhiigga daadanaya iyagoo tusaale usoo qaatay maraykanka oo si bareer ah u adeegsaday codka diidmada qayaxan si uu u curiyaamiyo golaha ammaanka ee qaramada midoobay muddo bilo ah iyaga oo diidan xabad joojin baahi weyn loo qabay sida ay sheegtay amnesty international shirkadda dhinaca baraha bulshada ee tiktok ee laga leeyahay dalka shiinaha ayaa ku dhawaaqday in maxkamad ay la tiigsan doonto sharci maraykan ah oo ay ku tilmaantay mid aan dastuuri ahayn kaasoo horseedi kara in shirkadda tiktok laga mamnuuco gudaha maraykanka madaxweyneha maraykanka joe biden ayaa saxeexay sharci siinaya shirkadani shiinaha ee lagu magacaabo bitedance sagaal bilood in ay ku iibiyaan shirkadda haddii kale waxaa laga mamnuucayaa gudaha maraykanka sharciga waxaa loo soo bandhigi doona waxaa loo soo bandhigay walaac laga qabo in tiktok ay la wadaagto xogta isticmaalayaasha dowladda shiinaha eedeymahaasi oo shirkaddu ay si joogtaa u beenisay muuqaal lasoo dhigay barta tiktok ayuu maamulaha shirkaddu ku dhaleeciyey sharciga waxaanu dadka ugu baaqay in ay la wadaagaan sheekadooda ku saabsan sida tiktok ugu horumariyey ama wuxuuga bedelay noloshooda midowda yurub ayaa ku dhawaaqay inuu qaatay go-aan lagu siinayo muwaadiniinta u dhashay wadamada ku bahoobay golaha iskaashiga khaliijka dalkugal ama fiisaha shengenka oo muddo shan sano ah iyadoo oo la raacayo qaab dhismeedka midaynta xeerarka fiisaha ee muwaadiniinta lixda wadan ee golaha iskaashiga khaliijka sida ku cad go-aanka cusub muwaadiniinta khaliijka waxay awoodi doonaan inay helaan fiisaha shengenka islamarkaa codsiga ay gudbistaan go-aankan ka hor fiise hal sano ah ayaa la siin jiray muwaadiniinta khaliijka marka ugu horreysa ay codsadaan iyada oo marlabaadkana la siin jiray saddex sano ergeyga sare ee midooda yurub u qaabilsan arrimaha dibadda iyo siyaasadda joseph borrell ayaa soo dhoweeyey go-aanka guddiga yurub ee midaynta shuruudaha bixinta fiisaha galitaanka ee muwaadiniinta dalalka golaha iskaashiga ee khaliijka carabta intaasna dhegeystayaal waxaynu idil warkii caalamka madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ku dardaarmay kula dardaarmay madaxda maamul goboleedyada dalka in aanay siyaasadayn arrimaha muhiimka u ah qaranka oo ay ka mid yihiin midnimada madax banaanida qarannimada amniga qaranka iyo badqabka muwaadiniinta warbixin ku saabsan qoraal xalay ka soo baxay xafiiska madaxweynaha soomaaliya waxaa muqdisho ka soo diray cabdicasiis axmed barrow qoraalka uu xalay soo saaray madaxweynaha dowladda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu uga hadlay arrimaha siyaasadda iyo waxyaabaha hortabinta u leh dowladdiisa si gaara waxa uu usoo qaatay shaqada ku socota dastuurka dagaalka al-shabaab iyo sidoo kale xiriirka kala dhexeeya maamul goboleedyada madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa soo jeediyey in aan la siyaasadeen waxyaabaha taabanaya amniga madax bannaanida qaranka iyo arrimaha bini-aadinimada maamulka puntland iyo dowlad goboleedyada kale ayaa waxa uu sheegay in sida sharciga uu yahay uu naawilaya inuu xiriir fiican la sameeyo xildhibaan maxamed ibraahim macalimow ayaa qoraalka madaxweynaha ku tilmaamay mid ku soo hagaagay wakhti muhiima dhammaan qodobada ku qoranna ay ka dhegan yihiin kuwa ah ku soo aaday xilli loo baahnaa runtii wuxuu ahaa mid aada dhiirigelin u leh runtii waana ku bogaadinayna madaxweynaha inuu go-aankaas uu qaatay sababtoo caqabad jirtay ay ahayd taagnayd maaragtay in arrimihii gargaarka iyo arrimihii dowladaha iyo horumarinta mashaariicdii la siyaasadeeyey oo maaragtay caqabada ay ka jirtay marka haddii hadda la isla gartay in aan la siyaasadaynin runtii waxay noqon kartaa tallaab horumarineed oo weliba horseeda in wadahadal iyo maaragtay iyo arrimaha kale masiiriga ahee lagu kala aragti duwan yahay sida arrimahan dastuurka iyo wixii lamida laga wada hadla iyadana sidaasoo kale ay horseedi kartaa falanqeeyaasha siyaasadda soomaaliya taxliiliya qaarkood ayaase ku tilmaamaya nuxurka qoraalkan ka muuqanaya inuu yahay in dowladda dhexe ay ka walaacsan tahay hannaanka wada shaqayn ee kala dhexaysa maamul goboleedyada sida uu ku doodaya axmed kaboole oo siyaasadda geeska afrika faaqida waxaa jirta qaybta hoose marka aad eegto in madaxweynuhu uu uga digay maamul goboleedyada iyo inay ku xadgudbaan midnimada iyo wadajirka ummadda soomaaliyeed taasaa marka waxay fasiraysaa in dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada uu ka dhex jiro khilaaf uu ka dhex jiro aysan ishaysan waxayna curyaami kartaa sida warqadda ka muuqata markii la fasiro waxay noqonaysaa iyadoo dagaalkii lagula jiray al-shabaab sababtoo khilaafka guduhu haddii uu bato oo maamul goboleedyadii oo ay khilaaf iyo dowladdii dhexe ka dhexayso waxaa adkaanaysa in al-shabaab laga adkaado sababtoo gobolladay joogaan maamul goboleeda wada shaqayn laga rabaa ciidana laga rabaa in marka national issue laga dhigo oberatinkii a ku adkaa doonta xildhibaan maxamed ibraahim macalimow ayaan weydiinay suurtagalnimada la iskula fahmi karo qodobada madaxweynuhu uu codsaday inaan si gaara loo siyaasadayn waxaan rajaynayaa in labada ama dhinac walba uu qaadan doono sababtoo ah waxay dan ugu jirtaa guud ahaan dowladda federaalka ah xiriirkii ay lalahay dowladaha dowlad goboleedyada gaar ahaan puntland in maaragtay uu soo hagaago dhinaca markay timaado arrimaha gargaarka sidoo kalena puntland ayada lafteedu fursaday u tahay oo dhaqaalaha maaragtay ka xayirnaa iyo maaragtay wixii caqabadaah la xiriiraya xagga gargaarka iyo wixii xaqa u lahaayeen oo ka maqnaa inay iyaguna helaan runtii fursaday u tahay marka labada dhinacba maaragtay waxay u noqonaysaa faa-iido waxaa kaloo maaragtay iyana muhiima in arrimaha kale caqabaduhu ay ka taagan yihiinna sidaasoo kale si geesinimole loogu dhiirado qoraalka xalay uu soo saaray madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa u muuqda mid jawaab u ah sababihii keenay baaqashada shirkii madasha wadatashiga qaran oo weli dad badan ay jawaab u raadinayaan cabdilcasiis barrow v o e muqdisho
dhinaca kale qaar ka mid a xubnaha bulshada rayidka ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay baaqashadii ku timid shirkii golaha wadatashiga qaranka ee toddobaadkan loo mudeeyey in lagu qabto magaalada muqdisho kaasoo uu iclaamiyey madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud haddaba warbixin ku saabsan waxaa keenay baaqashada shirka oo dowladda soomaaliya ay sheegtay in uu muhiim u yahay dardargelinta howlaha masiiriga ah ee dalka iyo saameynta uu ku yeelan karo geedi socodka ayaa waxaa noo diyaariyey wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed samakaab oo jooga washington shirkan oo ay yeelan lahaayeen madaxda dowladda federaalka kuwa dowlad goboleedyada iyo maamulka gobolka banaadir ayaa u baaqday sabab farsamo darteed sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya wuxuu ku soo aaday xilli khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka puntland oo cirka isku shareeray kadib markii ay isku qabteen arrimo ay ka mid yihiin dhammaystirka iyo dib u eegista dastuurka kumeelgaarka ah kaas oo villa soomaaliya ay dardargelintiisa ku howlan tahay dowladda federaalka ma aysan bixinin faahfaahin intaasi ka badan maxamed mukhtaar oo soo noqday wasiirka batroolka iyo macdinta soomaaliya ayaa v o a u sheegay in shirkan golaha wadatashiga qaranka oo muhiim ahaa sanad iyo barkii lasoo dhaafay uu hareeyey khilaaf iyo sidoo kale culays siyaasadeed oo keenay inuusan u qabsoomin qaabkii ay madaxda ku ballameen laba kun iyo laba iyo labaatankii markii laga soo gudbo laba kun labaatan iyo saddex lasoo gaaray waxaa dhacay in kala daadasha ay ku yimaado markii lasoo gaaray qaybsiga iyo garsoorka arrimihiisi laga hadlayay in madaxweyne siciidani uu diiday inuu qayb ka ahaado madashii go-aanadeedii wixii ka dambeeyeyba maanaa muddo sanadkaas ah laba kun saddex labaatanka o dhan puntland kamaanay qayb gelin laakiinse madasha shirarkeedii way dhacayeen go-aamana waa la gaarayay markaad fiirisa marka muddo sanad iyo bar ku dhowaad ah ayay soo jiitamaysay iyadoo aysan qayb ka ahayn puntland laakiin madasha ay kulamadeedii ay dhacayeen laakiinse markoodii hore ee madaxweyne xasan sheekh uu yimid waxay qorshaysteen in ay kulmaan ugu yaraan sanadkii lix jeer macnaha labadii biloodba mar ay kulmaan oo arrimaha muhiimka ah oo qaranka hortaagan ay kaga hadlaan oo raba xal in laga gaaro marka marka dhankaas aad ka fiiriso runtii dadaal waa la muujiyey balse laakiin howlaha u haray ee loo baahan yahay in si joogtaa ugu wasashtaan dowladda dhexe dowlad goboleedyada markaad fiiriso fari kama qodno gaar ahaan maqnaanshaha puntland ha noqoto iyo arrimaha hadda laysku haayo ee weli aan xalka laga gaarin awood qaybsiga dhamaystirkeedii macanaa arrimo badan oo oo sugayo madasha inay go-aan ka gaaraan oo xalkaa siyaasadeedna loo soo gudbiyo baarlamaanka hay-adihii kala dowlad ayaa taagan xukuumadda soomaaliya ayaa sheegtay in shirkan uu muhiim u ahaa dardargelinta horumarinta dowladnimada dagaalka lagula jiro al-shabaab dhammaystirka dastuurka iyo arrimo kale oo masiiri ah waxaana ku baaqay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud guddoomiyaha ururada bulshada rayidka ee soomaaliya cusmaan muxidiin shaataax oo v o a la hadlay ayaa sheegay inka bulsho rayid ahaan ay shirka baaqday u arkaan fursad lagu lafaguri karay caqabadaha ku horgudban dowlad dhiska soomaaliya oo aan laga faa'iidaysanin
shirka golaha wadatashiga qaran baaqashadiisii waa wakhti xaadir oo aad moodid inuu aad u ahaa dalka ama dalka oo maraya xaaladda xasaasi ah hadday ahaan lahayd siyaasadda gudaha caqabadaha ka jira iyo hadday ahaan lahayd tan dibaddaba runtii bulshadeed ahaan waxaan u aragnaa inay ahayd fursad beer darowday oo isku imaantakooda caqabadaha jira hadda iyo waxyaaba hadda taagtaagan wax uun layska dhihi lahaa waxaan ogeyn isagoo saddexdii bod mar la qabto haddana isku imaankooda wax uun buu ahaa kusaada shirka u dambeeyey oo muddo dheer ay kasoo wareegtay oo aysan hadda sidii jadwalka u socon jira isu socon haddana xaaladda maanta dalka maraayo oo runtii aad xasaasi u ah way ku habooneed inuu shirkaasi qabsoomo sidii aan qore u aragnaba khilaafyada siyaasiyaed dalka soo maray mar kastaba waxay caqabad ku ahaayeen geeda socodka dowladnimada soomaaliya ama dhismaha dowladnimada soomaaliya waxayna mataqaanaa fursad siinaysaa dalalkan ajnabiga ah oo daneeya soomaaliya inay maaragtaa danahooda gaarka ah ay mar kastaba u isticmaalaan khilaafyada siyaasiyaed dalka jiro marka tawalulka nagu hayso waxa ay tahay oo mar kastaba aan kalugeyn saameyn badanna dalka ku yeelanayso waxay tahay waa khilaafka siyaasadeed oo jiro maxamed mukhtaar oo sababta dib u dhaca ku keentay shirka u arkaa maqnaanshaha puntland oo qayb ka ah maamulka federaalka ayaa sidoo kale ka hadlay saameynta iyo culusyada uu ku keeni karo hanaanka geedi socodka dowladnimada oo shirkan uu muhiim u yahay
qarsoodi maaha puntland inaanay qayb ka ahayn muddo dheerna aanay qayb ka ahayn cid kaloo hadda banaanka soo istaagtoo tiri aniga madashaas qayb kama ihi ama ma imaanayo maanan maqal hadda markay xukuumadda ay jirin cilad farsamo daraaddeed ayuu shirka dib u dhacay cid banaanka soo istaagtoo tiri maya annagaa diidna oo shirkaas ma imaanayna ma jirin marka maadaama aanay cid diidda aanay jirin waxaan aaminsanahay in aan qaadano aragtida dowladda ay soo jeedisaya inay cilado farsamo ay jiraan balse laakiin waxaa hubaala qorshihii ay degsadeen ahayd labadii biloodba mar aan kulanno in macnaha muddo ka badan aanan la kulmin muddo dheer la kulmin taana marka ay culays ku tahay dalka ay ku tahay waxaa hakad gelaya dhammaan howlihii qaranka ay filayeen ama ha noqoto heer federaal ama heer dowlad goboleed halkan ayay gelayaan sidoo kale arrimo u baahnaa in laga heshiiyo oo mustaqbalka siduu u ekaanayo soomaaliya ha noqoto dowladnimadeeda sida noqonaya qaranka siduu u wada shaqaynaya amnigiisa sida loo sugaya dhaqaale sida loo maamulay xiriirkiisa macnaha dowladda dhexdoogua siduu noqonay dhammaan arrimahaasoo dhan waxay noqonaya inaan laga tashan de waan garan karnaa qaran aan wada tashanayn oo dadka mas-uuliyiinta aanay wada hadlayn horaan usoo marnay waxaan xasuusanaa laba kun ilaatan iyo kowdii laba kun iyo labaatanka dhammaadkeedii laba kun iyo labaatan iyo labadii bilowgeedii ee culeysyadii ka jiray dowladda dhexe iyo markii dowlad goboleedyada ay kala duwanaayeen gaar ahaan markii de madaxweyne farmaajo iyo wada shaqaynta dowlad goboleedyada qaarkood uu aad u xumaaday macnaha cawaaqibkii ka dhashay iyo qalqalkii waddanku ku yimid iyo macnaha khatartii la galay saameynteeda ayay lahayd marka waxaan filayaa in aan wax ka baranay oo aan miiska wada imaanayno oo wax alaali farqi uwada dhexeyno meeshaas loogu wada hadli karo si xal loo gaaro lama oga xilliga uu dib u qabsoomi doono shirkan golaha wadatashiga qaran oo muddooyinkii u dambeeyey aan u qabsoomin sidii madaxda ay ku heshiiyeen
halkan degeystayaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a howlgal militari iyo duqaymo cirka ah oo ciidamada soomaaliya iyo saaxiibada caalamiga ay ka fuliyeen deegaan hoostaga degmada xaradheere ee gobolka mudug ayaa lagu dilay in ka badan soddon ka tirsan maleeshiyada al-shabaab sida ay qortay warbaahinta dowladda soomaaliya ee soona haddaba si aan faahfaahin dheeraad ah uga helno howlgalka iyo duqaymaha lala beegsaday kooxda al-shabaab iyo khasaaraha ka dhashay ayaa wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalim isxaaq waxa uu ka wareystay wasiirka warfaafinta galmudug abshir cabdi shiiq
siaad ogtahay goobta wax ka dhacay waa waxay ka tirsantahay galmudug waa agaarka degmada xara dheere meel u jirta magaalada xara dheere ilaa iyo afartan kilomitr halkaasoo lagu duqeeyey koox argagixiso ah oo runtii halkaas isaga kala gooshaysay saldhig weyna ku lahayd marka halkaas ayaa duqeynta loogu geystay maleeshiyaad fara badanna halkaas waa looga laayay gaadiid loo ku gubtay inta aan xogta hadda ka helaynana weli waxaa socdaa inay dhaawacyadii iyo meydadkii u qaadaan galhareeda ilaa shawle marka arrintaasi sidii loogu talagala ayay u fushay xaaladuna waa sidii maaragtay loo qorsheeyo dhacda
maxaa laga warqabaa khasaaraha dhimasho iyo dhaawac ee halkaa ka dhashay marka laga reebo war-saxaafadeedka dowladda kasoo baxay oo ku aadan in soddon ka tirsan al-shabaab iyo gaadiidba halkaa lagu burburiyey xogtaan ka helayna dadka deegaanka oo runtii aan aada xiriir wanaagsan ula leenahay maadaama dhulka wax ka dhaceen oo yahay meel ay shabaabku haystaan waxay noo soo sheegayaan in dhaawac dhimashadu intaa ka badan tahay sodomiyada oo ilaa afartan gaarayso dhaawacna ay jiraan aada u badan waxaana rajeyneynaa in xogta kaba dambaysta ah haddii ilaa yaraado lasoo wariyo maadaama ay halkaas ku howlan yihiin ciidamada kala duwan iyo sardoonku marka gadaalaan idinkala soo socodsiin doonaa laakiin hadda xogta hordhaca ah ee aan helaynaa waxay sheegaysaa ilaa afartan inay ku dhawaanayaan halkaas rajab xooga ka soo gaaray maalmihii ugu dambeeyana halkaas loogu geysanayo duqeymo kala duwan oo runtii laga gaaray gulo waaweyn waxaa jira isku dayo badan oo maleeshiyada al-shabaab ay ku doonayaan inay dib ugula wareegaan degmada xardheere wasiir maxay tahay sababta xaradheere shabaab ay muhiimka ugu tahay oo ay mar walba u doonayaan inay dib ugula wareegaan
dabcan nimankan khawaariijta ah waxay marar badan u barteen inay meelaha lagala wareego dib u weeraraan si ay ugala wareegaan ciidamada xoogga iyo kuwa deegaanka taasoo ay marar badan oo hore ay ku guulaysteen laakiin waayihii dambe ama sanadkii ugu dambeeyaba ciidamadu meesha ay qabsadaan waxaad mooday inay aada ugu farac adeegayeen sababta ugu weynna waxay tahay dadkii deegaanka u dhashay oo ka soo jeeday meelaha ay joogaan ayaa inta badan inay kusoo aruuraan degmada xarag dere halkaas oo ay ku biireen ama soo garab istaageen ciidamada dowladda hadda waxaa fulinaya inta badan dagaalada ugu badan halkaa ka dhacaya ama difaaca hore ku jiraayana waa ciidamadii deegaanka marka xilligii hore waxay uga duwan tahay in dadkii deegaanka ku noolaa dhalinyaradii looga faa'iideeyey dagaalkan lagula jiro khawaarista ayna fahmeen dhagartooda sidaana ay xaladheere hadda ku noqotay meel runtii gacan adag ku jirta
maxay tahay marka muhiimada gaarka ah ay u leedahay al-shabaab oo ay u doonayaan inay dib ugula wareegaan xardheere
sidan hore kugu soo sheego sheegada waxay ahayd caadadooda ayay ahayd inay magaalooyinka lagala wareeg dib xooga u saaran ay la wareegaan say dhul ballaarsigoodii iyo khiyaanadoodii ay maaragtay dadkaas ugu sii dul hayaan marka waxay ahayd caado wakti dheer soo jirtay oo ay samayn jireen laakiin waayihii dambe lala fahmay oo ciidamada dowladda kala duwan iyo dadka deegaankuba ay ku talagaleen meelaha ay maaragtay lagala wareego in la xijiyo marka xaradheerada si gaara waxay u tahay magaalo runti weyn oo magac leh oo ay maaragtay xilligay deganaayeen ku haysteen waxyaalo badan oo maanta ay duur duur ku jir ka yihiin oo saad ogtahay xeerbaa ku dhow waxbay kala soo degi jireen marka muhiimad gaaray u tahay waxaana is leenahay ilaa laga dhammaystiro inay isku daygaas weli doonaan ugu dambeyntii howlgalladii galmudug ka socday aad bay u hakadeen maxay tahay sababta hakisay marka ay noqoto deegaano fara badan oo ay dagaalo ka socdeen qaybo kamid a gobolka mudug iyo gobolka galgaduudba si aad ogtahay dagaalka waxaa hormuud ka ah dowladda federaalka oo iyadu mas-uuliyadda koowaad iskale annagu waxaan ka hadli karnaa stateka statekuna waa ku dhamaystiran yahay ciidamadiisi iyo madaxdiisiiba way joogaan furmahay joogaan adigana waad ka warhaysaa marka maalmihii dambena waxaa jiray in isbedel ciidamada lagu sameeyo maadaama dagaal badan ay halkaas ku jireen ciidamo kale la keeno la diyaargaroobo la dhiirigeliyo ciidamada la dalacsiiyo marka howlo diyaargarow ah oo runtii kama dambaysa ayaa socda waxaana is leenahay in uu noqon doono diyaargarowga ugu dambeeyey biinillahi kariim aad baad umahadsanta saacatu wasiir kaasi waxauu ahaa wasiirka warfaafinta galmudug abshir cabdi shiikho waa u warramayay wariyaha v oda cabdiwaaxid macalin isxaaq halkaad kala socoteenna waa laantaaf soomaaliga ee v o a haatana dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka bandhiga v o a oo ay nala socodsiinayso sahra ciidlan nuur
kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka bandhiga v o a ee toddobaadkan oo aanu ku eegayna saameynta isbeddelka cimiladu uu ku yeeshay waddamada geeska afrika diyaargarowga suurtagalka ah ee laga samayn karo soomaaliya iyo haddii ay jiraan kaalinay dadku ku leeyihiin khatarta deegaanka ee isbeddelka cimilada hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan isku xidhka arrimaha bini-aadaminimada ee magaceeda loo soo gaabiyey u n ocha ayaa soo saartay digniin ku aadan roobab mahiigaana oo la filayo inay ka da-aan soomaaliya kuwaasi oo laga cabsi qabo inay saameyn ku yeeshaan ku dhowaad toddoba iyo toddobaatan kun oo qof oo ku kala nool in ka badan laba iyo labaatan degmo oo soomaaliya ka mid a roobabka xilligan guga da-aya oo la filayo inay u bataan bilaha abril ilaa juun xilli roobaadkan waxaa hore looga dareemay gobollo badan oo ka mid ah geeska afrika hay-adda u n ocha waxay hore u samaysay qorshe lagu yaraynayo saameynta taban ee ka dhalan karta roobkan waxaanay si deg dega u raadinayaan gargaar amaba kaalmo si wax looga qabto xilliga ku habboon ee loo baahan yahay doctor cabdilaahi cabdi xirsi waa wasiirkii hore ee gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ee puntland wuxuu v o eda uga warramay digniinahan kala dambeeya ee isa soo taraya ee qaramada midoobay soo saarayaan ilaa bishii maarj ayna dhaaftay iyo saameynta isbeddelka cimilada dunidu uu ku yeeshay guud ahaan geeska afrika gaar ahaana soomaaliya feer waa mahadsan tahay runtii saa ula socotidba isbeddelka cimiladu ama ha laga digo ama si bratical ah u dhacdo oo ha la arko saameynteeda isbeddelka cimilada dhibaatooyin badan oo hadda uu u keenay wadamadii aan warshadaa lahayn wadamadii maaragtay tabartood iska yarayd baa waxaa ka dhalatay saameyn ah in abaartu ay badato in daadadku ay bataan in maaragtay burbur badan meelo magaalooyin badan ku yimaado in maogtahay xilliyo isku dhow dhow ay labaduba maogtahay khataro ay la yimaadaan nolosha iyo deegaankai gelin karaa dabaylo badan ay yimaadaan at the same timena ay yimaadaan roobo badan oo maaragtay wata iyo iyo abaaro maaragtay dhowr sanoba udhexaysa marka runtii bishii saddexaad baa waxaa jirtay saadaal u n-ka ay bixiyeen guga soo socda oo hadda waktigan lagu jiro inuu noqon karo guul ka roob badan kii la filayey oo khasaare geysan kara marka runtii waa waa filadaasi way jirtay oo haddana waxaa laga arkay roobka hadduu bilowday meelaha la filayo inay ugu khatartuna aada u saameysana waxaa meelahan dhinaca koonfurta soomaaliya oo labada wey maraan baa aada iyo aada maaragtay isha looga hayaa in fatahaad ka timaado doctor cabdilaahi qaramada midoobay waxay ku baaqayaan in laga diyaar garoobo muxuu noqon karaa diyaar garowga ay dadku samayn karaan diyaar garowga matalan afar malxadood baa waxaa mara hadda mugtahay waxaan la yidhaahdo u adkaysiga oo kaleeto matalan waa marka hore in maaragtay laga diyaar garoobo oo wixii laga hortegi karo haddii abaar la saadaaliyo ay meesha ku jirto waa qodobka labaadee in xogtii la hayo oo dhinta dhacaysa maaragtay vigilant dadka yihiin oo ay markaas u diyaar garoobaan waa marka saddexaade haddii wixii dhacaan oo mugtahay ay ay ay la falgeli karaan waa midda afraade waxa weeyaan in dadkii haddii ay fursad gadax arki karaan iyo habkay ula noolaan karaan iyo habkii maaragtay si positive ah ay uga maaragtay ay naftooda ay isu bedeli lahayd iyo dadku inay horay wixii ay usoo mareen ay wax ka bartaan dadaal badan baa jira runtii oo dadku maaragtay hadda intaan wasaaradda joogna dhinaca puntland tababar badan oo dadka la siiyey habkay maaragtay ula dhaqmayaan maaragtay marka ciladahaas yimaadaan diyaar garow tababaro qalab meelaha qaarkood qalab la geeyey wax badan oo noocaas marka dadku markasta waxay la kulmayeen iyada oo maaragtay kii dhibtii hore aan ka kaban hadda dhib kale inay timaado marka markasta saameyntaas abaartu isu dhow dhow waa imaaneysay oo maaragtay waxaa dhici karta inta hadda abaari jirto oo dadkii dhibaata gaadho roob yimaado xoogaa laga soo kabto ayagoon fulin recovery samayn haddana u maaragtay midii kale ku dhufato ama daad intay yimaadaan khasaare kale geystaan marka laba extream oo runtii aada iyo aada u soo noqonaya weeye wixii dee cimiladaas keentay la jiro halkaa laftigoodiina waxaa jira dadka laftigooda waxyaala ay gacanta ku geysanayaan oo ay kaga qayb qaadanayaan mushkulooyinkan inay maaragtay ay saameyn wa yeeshaan xaalufinta dhirta carragadiga ku imanaya deegaano hore u ahaan jiray dhulbeereed iyo dhuldaaqsimeed iyo weliba fatahaadaha ku imanaya webiyada iyo dooxyada ayaa nabaad guur ku ridaya dhulka khubradu waxay sheegayaan in dhammaantood ay yihiin mushkilado lagu hortegi kara ama wax laga qaban karo balse door weyn ku leh waxyeelada ku timaada dadka iyo deegaanka sida uu sharaxayo axmed ibraahim cawaale oo ah khabiir aqoon dheer u leh dhirta deegaanka iyo weliba saameynta isbeddelka cimilada waxa ugu culustee ma garanaysa maanta dhabar jabka ku ah ama laf jabka ku waxa weeye dhuxusha waxaa soo kordhay maxaan ku yidhahdaa maaragtay dixowgii plastigii iyo qashinkii sabooyinkaas maasaragedi waxa la yidhaahdo oo ma garanaysaa dhulkii oo la xaalufinaayo oo maaragtay si aan cilmiyeysnayn loo beerayo oo markaa laga yaabo ma garanaysaa maaragtay halkan banee ka guur meel kale banee oo markaa ma garanaysaa ciiddii iyo maaragtay u bandhigaysa inuu baabao markaynu deegaan ka hadlayno had iyo jeer waxaa laga hadlaa miyiga ayaa laga hadlaa laakiinse berigii hore haddii la odhan jiray boqol kiiba toddobaatan ayaa xoola dhaqato ama xoola dhaqato beerada maanta waa dhinacii kale boqol kiiba toddobaatan ay iyo wax ka badan baa magaalooyinka ku jira marka raadka dadka magaalo galka ee magaalooyinku soo galay ay deegaanka ku hayaan ayaa qudhowda u baahan in aada iyo aada looga hadlo abaaruhu kuma cusbo geeska afrika balse khubradu waxay sheegayaan sanadahan dambe in ay roob yaraanta iyo abaaruhu aada u daba dheeraadaan soona noqnoqdaan sidoo kalena xilliyadu roobabku da-ayaan ay xoogeystaan oo ay keenaan daadad dabaylo iyo duufaano amaba fatahaada webiyada iyo dooxyada qaramada midoobay ayaa sheegtay in deegaanada ku teedsan webiyada shabeelle iyo jubba ay filan karaan fatahaado hor leh oo ka dhasha roobabka da-aya xilligan guga doctor cabdulaahi cabdi ayaan weydiiyey maadaama soomaaliya abaarta aada looga cawdo inay suurtagal tahay inay ka faa'iideysan karaan xilliga roobabku da-ayaan amaba la sameeyo biyo qabatin si biyaha khatartoodana looga badbaado logana faa'iidaysto dadkii sida ay uga faa'iidaysan karaan matalan haddii marka roob yimaado oo kaleeto in biyihii la celiyo sida hadda sheegtay waa waxaa ugu muhiimsan oo hadda meelo badan oo hadda biyo celiska laga sameeyo runtii wax weyn laga faa'iido baa jira oo dhulkii marka biyaho galaan laba faa'iidaa jirto oo dadkiina biyaha u baxsanayaan dhulkana way gelayaanoo cawl biyahaani si xawliga ku dhaaf jiro badday geli jireenoo laba faa'iido waa keenaya beerihii iyo ceelashii iyo biyo macaano maarata meesha ku hara inta waa laga faa'iidsanaya laakiin dhulkii waa da aada u ballaaran yahay buraley wada yahay resource uu yaryahay wax la kala gaari kara maahan waa qodob qodobkaas oo in laga faa'iidaysto dadkii u diyaar garoob aada muhiim u tahay oo biyihi aysan ku dhaafinin waxa kuu soo haray marka khatartoodii sida looga hortegi karo waxay tahay in marka la filayo roob fara badan sidaan oo kaleeto dadku meelaha daadadka iyo meelaha godan iyo meelaha biyo fariisigaa ay ka guuraan oo xilligaas la filayo kaleeto loo diyaar garoobo oo khasaarihii sidii loo yarayn karo loo yareeyo hay-adda saadaasha hawada adduunka ayaa ku qiyaastay in dalalka saxaraha afrika ka hooseeya ay u baahan doonaan lacag gaadhaysa ilaa konton bilyan oo dollar sanadkii si ay ula qabsadaan amaba ay uga kabtaan waxyeelada ka dhalanaysa isbeddelka cimilada doctor cabdilaahi cabdi oo hore wasiir uga soo noqday puntland ayaan mar kale weydiiyey inay jiraan kaalmo soo gaadha soomaaliya heer federaal amaba ilaa heer maamul goboleed si wax looga qabto saameynta isbeddelka cimilada way caawiyaan laakiin caawimaada iyo waxa kala weyn culayska meesha ka jira dhibta hadda soomaaliya ka jirta wuxuu waxa weeyaan mushkilo daba dheeraatay oo adduunkii maaragtay runtii uu ka daalay oo waa la socotaayo in badan ayay kusoo celceliyaan donar fatigue oo dadkii maaragtay dadkan wax siin jiray oo deeqda bixin jiray waxaa loogu talagalay dadkii in la kabo oo la caawiyo wakti kooban laakiin soomaaliya waxay noqotay mushkilo oo iska socoto oo aan dhammaanaynin waddamo badan oo hadda inta burburay la caawiyey horey u socday baa jiray ayadoo africa o dhan la caawiyo haddana inaga levelka soomaali ahaan joognaba wuxuu noqday level u baahan gacankuhan joogto ah oo iyadoo maaragtay adduunkii meelo badan oo naga khatar badan ay jiraan oo la og yahay maaragtay waxaan hadda ka socda bariga dhexe waxaa laka socday ukraine meelo kaloo dhisasar ka dhacay ayadoo waxaasoo dhan wa jiraan baa de resourcigii iyo wixii dadka dowladaha donorska ah ama wixii u n ku ay keenaan ba waxa laga yaaba culays ka weynkii soomaaliya inuu yimaado marka waa jiraan deeqo soo gaara waddanka laakiin culayskaa ka weyn waxaana sabab u ah waddanka oo isbedelkiisa iyo horumarka uu samaynayo sidii la rabay uu ka yaryahay iyo mushkilada kaleeto oo adduunka ka jirta oo dadkii deeqda bixin jiray ay ah dhinacaas maaragtay culays saareen iyo inagii dhinacii soomaaliya aan horumar badan sameynaynin oo maarata in levelkii la filaya aan la gaarsiisanayn marka deeqda waa yaraatay laakiin wax waa soo gaaraan adduunku caawiya cimilada adduunka ee sii kululaanaysa waxaa si toosa looga dareemay geeska afrika oo magaalooyin aan hore kulayl loogu aqoon dhowaanahan heer kulku gaadhay meel aada u sarraysa abubakar saalex babikar oo ka tirsan hay-adda saadaasha hawada adduunka ee xafiiska etoobiya ayaa v o wda oo sheegay
So it is warming rapidly, and this warming, as I said, it was it is associated with the dryness of the March June season.
wuxuu yidhi waxaa jira daraasado muujinaya in tani ay tahay qaybta ugu kulul ee adduunka markaa si deg dega ayay u kululaanaysaa kulaylkaasi oo meelaha qaar qallalan waxaana u badanayaa bilaha march ilaa juun inkasta oo aan la is-hortaagi karin roobka dabaysha abaarta iyo dhibaatada soo gaadhaysa dadka xoolaha iyo deegaanka oo dhammaantood ay ku salaysan yihiin awoodda ilaahay haddana waxaa lagama maarmaan ah in dadka iyo dowladuhu ku baraarugaan sidii looga gaashaaman lahaa waxyeelada ka dhalanaysa cimilada loona diyaar garoobo kaydna meel loo dhigto xilliyada adag sidoo kalena laga faa'iidaysto xilliga barwaaqada si loogu baxsado xilliga abaarta guud ahaan dhagaystayaal barnaamijkii bandhiga v o a toddobaadkan waa naga intaa tan iyo kulankeenna dambe waa sahre ciidla nuur oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington madaxweynaha mareykanka jo biden ayaa arbacadii shalay u saxeixay israa'iil xidhmo gargaar ah oo dhan bilyan oo dolarka mareykanka ah xilli ay jiraan baaritaano dheeraad ah oo ku aadan in milatariga dalkaasi uu la kulmayo heerarka xuquuqda aadamaha ee mareykanka madaxa xafiiska aqalka cad batsi gutswara ayaa warbixintan diyaarisay waxaana inala socodsiinaysa caashe ibraahim aadan israa'il ayaa ah dalka ugu badan ee hela gargaarka maraykanka ku dhowaad afar bilyan oo dollar sannadkii inta badan waxa uu ku baxaa qaab gargaar militari maraykanka waxa uu ku dhow yahay inuu bixiyo lix iyo labaatan bilyan oo dheeraada
ballanqaadkaygii israa'iil waxaan rabaa inaan caddeeyo mar kale waa mid bir ah ammaanka israa'iil waa mid muhiim ah mar walbana waxaan hubin doonnaa in israa'iil ay haysato waxa ay u baahan tahay si ay isaga difaacdo iiraan iyo argagixisada ay taageerto gargaarka militari ee israa'iil ayaa imaanaya iyada oo maamulka madaxweyne baiden uu dib u eegis gudaha ah ku samaynayo in israa'iil iyo saaxiibbada kale ee ay wada shaqeeyaan ee la siiyey hubka maraykanka ay u hoggaansamaan sharciyada caalamiga ah iyo kuwa maraykanka xukuumadda netanyahu ayaa u sheegtay maraykanka inay sameeyeen koox mutadawiciin ah oo aqoon-yahanno ah iyo saraakiishii hore ee maamulka ee dhaleeceeyey habdhaqanka dagaalka israa'il ayaa isku khilaafsan kooxdu waxa ay ka codsanaysaa maamulka inay joojiyaan wareejinta hubka la guddoomiyaha naura erekaad waa brofesor sharciga caalamiga ah ka dhigta jaamacadda raters lixiyo tobankii dhacdo ee aanu diiwaan gelinay koob iyo toban ka mida lix iyo tobankii israa'iila xitaa ma sheegan in uu jiro bartilmaameed militari mana bixinayso cudurdaar dhacdooyinkaas kalabar ayaa ahaa weerarada lagu qaaday guryo la deggan yahay oo ay gabbaad ka dhiganayeen qoysas gudaha ku jiray kooxdan hawsha loo xilsaaray ayaa sheegtay in ay dib u eegis ku sameeyeen kumanaan warbixinno shil ah oo ay ku jiraan duqaymo ay diyaaradaha militariga israa'il ku qaadeen laba xero qaxooti oo kale ah maqhaazi iyo jabaaliya weerar kasta waxaa ku dhintay tobannaan qof militariga israa'iil ee loo soo gaabiyo i d f ayaa weerar waxa ay ku qaadeen guri dabaqa oo ku yaala bartamaha khaza oo ay ku dhinteen ugu yaraan boqol iyo lix qof oo rayid ah oo ay ku jiraan afar iyo konton carruur ah guddi howleedka ah ayaa natiijadooda u gudbiyey toddobaadkii hore maamulka kuwaas oo ay tahay inay u soo gudbiyaan koongareeska bisha mey sideedeeda in israa'iil ay u hoggaansanto sharciyada caalamiga ah iyo kuwa maraykanka wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sidoo kale lagu wadaa in ay sii dayso natiijada baaritaanka ee ku saabsan in la xadidayo kaalmada la siiyo unug ka mid ah ammaanka israa'iil oo lagu eedeeyey xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee daanta galbeed inta badan ka hor weerarkii xamaas ee israa'iil ee toddobadii oktoobar israa'iil waxa ay dhaleecaysay soo jeedin kasta oo lagu xadidayo gargaarka xubin ka tirsan golaha wasiirada dagaalka israa'iil oo layidhaahda beni gants ayaa sheegay in israa'iil ay tahay dal dimuqraadi ah oo leh dowlad ciidan iyo kala sarrayn waxa uu sheegay in cunuqabatayn lagu soo rogo qayb gaar ah aysan ahayn qaab sax ah
dowladda israa'iil waa waddan dimuqraadi ah dowlad bay leedahay ciidan bay leedahay waxay leedahay kala sarrayn waxay la muuqataa in cunaqabatayn lagu soo rogo unug gaar ah ma aha wadda saxa israa'iil ayaa ka argoysanaysay weerar ay xamaas ku qaaday toddobadii oktoobar oo ay ku dhinteen kun iyo laba boqol oo qof in ka badan afar iyo soddon kun oo falastiiniyiin ah ayaa lagu dilay dagaalka kuwaas oo u badan rayid xirmada gargaarka ee lix iyo labaatanka bilyan ee dollar ee israa'iil waa qayb ka mid ah sharciyo uu ansixiyey sanadka talaadadii oo ay ku jiraan koob iyo lixdan bilyan oo gargaar ah oo loogu talagalay ukrain iyo siddeed bilyan oo dollar oo loogu talagalay amniga maraykanka ee indobacific
aad ayuu mahadsantahay caashe ibraahim aadan oo warbixintaasi inala socodsiinaysa halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii dhakhtarka weydiiye waxaa inala socodsiinaya ibraahim xasan daandurey
kusoo dhowaada dhakhtarka weydiiye dhakhtarkuna waa dhaktar maxamed kadle oo ku takhasusay daaweynta cudurrada ku dhaca uurku jirta barnaamijkana waxaa qabta goor sii horraysay dalagyada ayaa sida badan waxaa lagu keedayaa baqaar ama meelo kale waxaana dhici karta in muddo dheer ay halkaasi isaga jiraan maxaa caafimaad darraha ay keeni kartaa waa kan dhakhtarka oo ka hadlaya wax caara ah afuulaya caaradaasoo kale qofkii kama warqaba cuntadii soorta ee loo soo shiidaa ama cambuuladii isticmaala wixii kama warqaba hodhow wuxuu u keeni karaa kansarka beerka u keeni karaa ama dalagyada lagu aaso ciidda hoose lagu aaso oo hodhow qofka isleeyahay ugu bax abaartii iyo ama qaybta cudur ee maxaa laleeyahay dalagyada cusubadana sii aarso kii horena soo bax soo cun ee soomaalida u taqaana bakaarta ama qadiimka u yaqaanaan ayadana waxay yihiin waxyaalaha inta badan aada u sababa weliba waxaa lagu arkaa goboladan baayo bajool iyo jade iyo jubbada dhexe iyo goboladan inta badan aad dalagyada u abuurta ayaa inta badan lagu arkaa oo lagu yaqaanaa inay aastaan muxuu ahaa cunadan bakaarta loo yaqaano ayadana waxyaalaha inta badan sababa ayaa sababay ka mid tahay weliba markii la tago baayo bajool iyo jado markii tos intaas la aado bukaanada ka imaanaya waxay imaanayaan ayagoo da-da labaatan shanta ah soddon jirka ah soddon shan jirta ilaa afartan jirka ah oo kansarka beerka asiibay oo aan waxba laga qaban karin waxaana inta badan loo aaneynayaa cunadaas noocaas ah ila xiriira halka bukaanada gobolada dhexe ka imaanaya oo shabeellaha dhexe waxay saan ugu baxsan ilaa puntland iyo dhinacaas iyo somaliland ka imaanayana lagu arka inta badan ayadoo da-dooda lixdan toddobaatan jir ah lagu arkaayo cudurkii kansarka beerka lagu arkaayo inta badan ayadan waxaa loo aaneynayaa waxyaalaha oo mxuu cayaarshowga biiga iyo siiya inta badan ayaa dhinacooda loo aanaynayaa ma jiraan waxyaabo kale oo sababa kansarka beerka oo ay tahay in laga digtoonaado waa kan doctor kadle mar kale waxaa jiro wax sababa kansarka beerka oo waayadan dambe ama cudurada beerka sababa oo waayadan dambe hadda soo baxaaya weliba wadamadan loo yaqaana geeska africa waxaan loo yaqaano qaadka ama jaadka ay soomaalida isticmaasho ama wadamadan jiiska africa qaarkood ay isticmaalaan waxaa la arkay inuu asaga naftiisa uu beerka uu dhibaateynayo hodhowna kansarka beerka uu keenayo weliba dadkii oo baxay oo qurbaha aaday inta badan lagu arkay kadibna cilmibaarisyo badan oo hadda laga sameeyey geesa africa laga sameeyey ayaa waxaa la arkay waxaan cayaarshowgii aan ahayn cuntadii oo bakaartii waxaasaan ahayn iyo waxyaalihii kale sababi jira aan ahayn oo ka duwanaan arkay kabacdi madi dib loo raacin waxaa la ogaaday jaarkii inuu sababayo beerka inuu saas u dhibaateeyo hodhowna kansarka beerka uu ku yimaado waxyaalaha kale waxaa jiro oo ay soomaalida inta badan aada ugu warqabin waxaa ka mid ah waxaa qofka lagu soo sheegaya lagu soo sheegayaa inuu qabo beer suwaj oo kale ama beerka inuu dufan ka saaran yahay oo kale noocaas beer suwaja ama beer dufanka ah wadada cayaarshooga uu beerka marinayay oo dhibaatada caloosh uu beerka marinaya caada u marinayay ilaa kansarka beerka u keenayo oo asagana kansarka beerka u keenaya inta badanna dadka kama warqabaan inuu keliya waxaa laleeyahay inuu beersuwaga qabtaa falilahi raxmat culeys badan makuu hayo soco laakiin beersuwaga waa waxyaalaha hadda adduunyadana ay ka cabanayso inuu dhibaato badan ku hayo beerkii dhibaato badan ku hayo beer subaga ma la daawey karaa waa kan dhakhtarka oo ka hadlaya weli daawo sax ah looma haayo laakiin waxay ku xiran tahay nolosha qofka oo u saxo kasoo qaad waxyaalaha beer subagaas sababi kara oo hodhow beerka una kansarkaas intuusan keenin ka hor loogu hortegi karo waxaa ka mid ah qofka inuu jismi ahaan uu isu diyaariyay mar kasta inuu jismigiisa uu active noqdo ama uu ku jiro shaqo iyo maxaa leeyahay ruuxleyn iyo maxaa leeyahay muxuu ahaa orod uu ku jiro oo jismkiiaas uusan fadhinin oo inta badan muhiim ah sokorta badan oo aada loo yareeyo oo kale waxyaalaha baruurta iyo cadiinta la xariiro xadkeeda oo aad aada loo isticmaala lakiin xadkeeda aada loo yareeyo oo kale waxyaalahaas waxay kamid waxyaalaha beersuwaja keenaya hodhowna dhibaateyn kara muxuu ahaa beerkii markuu dhibaateeyo beerkii udhow calooshii biyo ina jeelan kabacdan kansarka beerka keeni kara marka wax inta badan aad looga warqabana ma ahan cudurka saayantan kansarka beerka ma jiraan waxyaabo uu qofka kusoo ogaan karo ka hor inta aanu dhakhtar tegin horta beerka waxyaalaha uu ilaaha ku manaysto waxaa waaye asa horta madi waaye sidii ma ahan jelidii oo kale oo laba jeli iyo laba indha camal inuu qofka leeyahay laakiin ilaah wuxuu ku manaystay awood ah inuu u dulqaato waxyaalaha ku dhacaaya uusan soo muujinin calaamado badan marka waxaa la dhahaa xubin aamusan waaye oo wax dhibaato a sheeganaynin ilaa qofka lagu arko inay indhihii cayaarteen ama inuu maxaa laahaye beerkii uu kansarka ku dhacay ama qofkii inuu ku arko calooshii inay biyo soo galeen oo kale lagu arko marka lama dhihi karo calaamada uu qofka sii ogaanaya ma lahan laakiin waxaa fiican haddii uu qofkii uu qaba cayaarshowga biiga oo kale ama cayaarshowga siiga oo kale oo qabo ama beersuun lagu sheegay in uu la socdo xaaladiisa lix bil kastaba inuu mar kasta la socdo ama saddexdii bilbo uu mar la socdo waxaana la dhahaa beerka cilmi baarisyada la sameynayay lix bilood kastaba wuxuu helaa nujadiisa ilaahay wuu cusbuuna siinayaa sidaas daraaddeed marka lix bilood kastaba qofkii inuu la socdo xaaladda beerkiisa yaa yaa khaldaaya cayaarshoobigii ma qaldaaya masiigiyaa qaldaaya mise beersuujiyaa qaldaaya mar kasta inuu xaaladaas uu la socdo xaaladahaas marka uu qofkii dareemi karaa haddii uu qofkii uu qabo cayaarshowgii biigoo kale ama siigoo kale uu qabo ama cayaarshooda nooc ka mid hadduu qabo uu dareemo calaamadaha jaaska ah oo calaamadaha jaaska ay soomaalida u taqaano uu dareemo markas camal calaamadahaas markasta ayuusan u qaadanin inay jaaski tahay laakiin inuu ogaado uu fiiriyo xaaladda beerkiisa waa qofkaas hadduu qofka cayaarshoga biiga iyo siiga u qabo haddii uu beersuway qabo kale asagana saasoo kale inuu calaamadaha uu arkaayo oo daalka iyo dabardarada iyo bogxanuunka iyo lablabada uu keliya u qaadanin inay tahay cudur jaaski iyo walaalihiis inaysan ahayn intaasina waxaa ku dhan barnaamijka dhakhtarku weydiiyey dhakhtarkuna wuxuu ahaa dhaktar maxamed kadle oo ku takhasusay daaweynta cudurrada ku dhaca urku jirta intaan markale kulmi doonno sidaa ayay nabadgeli
aad ayuu mahadsan yahay ibraahim xasan daanduray oo nala socodsiinaya barnaamijkii dhakhtarka weydiiya halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a haatana dhegaystayaal ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban waxaa inala socodsiinaya yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dadaallo fara badan oo ay sameeyeen dadka hal abuurka ee soomaaliyeed soddonkii sane ee ugu dambeeyey ayaan lagu guulaysanin oo weli waxaa soconaya dagaallo iyo isfaham la'aan beelaha soomaaliyeed meelo badan ay ku nool yihiin su-aasha dooda gaaban ee ku saabsan waxa weeye abwaanada soomaaliyeed ma fuliyeen doorkii nabadaynta uu hal abuurka ku lahaa mise qayb bay ka noqdeen burburka iyo colaadaha sii kordhaya waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qayb gelaya abwaan axmed cabdulaahi jaamac oo carab loo yaqaano oo ka mida dadka nabadda iyo halabuurka ka shaqeeya iyo cabdulqaadir cali axmed oo ah nin isagu ka faalooda arrimaha bulshada islamarkaana ka mida ganacsatada soomaaliyeed ee dalka kenya waxaan ku bilaabayaa abwaan cabdulaahi axmed asalaamu calaykum waraxmatulah yaasiinow aad iyo aad baad umahadsan tahay runtii waxaynu odhan karnaa mawduuca haddii aynu sida saxdaa isu dul taagno dee kolley xaalad kasta oo socotaa dheelina way leedahay dhammaystirnaanna way yeelataa laakiin dadaal badan in la bixiyey baan qabaa intii ugu macquulsanayd ee xilliga iyo waayaha iyo duruufaha ay saamaxayeenna hal abuurku inuu qaybtiisa qaatay waajibaadkaasina dee kolley waa mid marba marka ka dambaysa aad moodid inuu sii kordhayo ilaa iyo hadda waxa weeyaan wax qurux badan baa la qabtay oo dee meeshii la gaadhay iyo sidii shilka degdega ah ee burburka cid walba lama filaanka ku ahaay uu u dhacay runtii waxaan isleeyahay dadka ugu badanee qaybta ka qaatay waxaa ka mid ah hal abuurka ilaa iyo haddana aan ka daalin iyagoo aan cidna kaga doonin wax dhaqaalaha iyo wax maxaa la yidhaahdaa xaaladahoo iyaga u gaara bal e tooda iyagu inay ku bixiyaan hantidooda intay u huraan cabdulqaadir cali axmed doorkii ugu muhiimsanaa ee soomaaliyeed mayna ka soo bixin abwaanadu maxaa sababaya nin walba ninkiisiibuu ku aaday nin walba ninkiisiibuu u gebiyey nin walba ninkiisuu xigmad u diriyey inta u tirisay soomaali weyn qadiyadeeda waa naadir ama nabadkaas waxa weeyaan xaqiiqa markii laga hadlo abwaanadu ha u soo jeedsadaan qadiyaddii guud ee soomaaliyeed qadiyaddii guud ee islaamnimo qadiyaddii guud ee soomaaliyeed qadiyaddii waddankan isku soo celin lahayd ilaa waqooyi oo ilaa zayrac iyo ilaa raasgambooni ah in luuqadii layskugu keeni lahaa dadkaana boggooda layskugu marin lahaa burcad laysuna jecelaysiin lahaa inay sameeyaan baa abwaanada ka codsanaynaa arrintooda sida aan anagu hadda aan isleenahay aad bay abwaanada uga gaamiyeen arrintaana ha ku baraarugsanaadaan hana u soo jeedsadaan kuwo badan oo dab ku hurinaya calashaan hal qabiila ku hadlaya oo hal ninoo siyaasiya ku hadlaya oo calashaan ninka annaga seesaa loo sameeyaa ku hadlaya ayaa badan horta dee fiqitolkii kama jarna tagay soomaalidu horey ugu mahmaahday waxaynu odhan karnaa wax adduunka lagu midaysan yahay oo hal meel looga soo wada jeedaay aad bay u yar tahay laakiin waaqica lagu jiray marka la yidhaahdo sida dadku u kala filqay aragtiyaha lagu kala duwanaado hal abuurka ha lagu kala duwanaado dadka qaarkood ha iska cadhoodaan oo mararka qaar wax dhaceen ha iska cadhoodaan oo cadhadu ha jiidato qaar ha iska caadifadoodaan oo arrimaha qabiilku ha saameeyaan laakiin inta ugu badan waxaynu odhan karnaa dadku iyagoo sidan isugu gubanayay haddiiba gubaabo hal abuur oo abwaanada ka timi ay dhinac socon lahayd soomaaliba in yar baa ka soo hadhi lahayd taa beddelkeeda qof walba oo hal abuur ahay meesha uu joogo waxaa hubaalah waxa dhacaya way dhibayaan laakiin wax walba waxay u baahan yihiin dhaqaalo qorshe awood fulin dowladnimo aragtida laftigeedii baa u baahan abwaankii in lagasoo laga soo maaxiyo laga soo tuujiyo waxaasina dee wixii ilaalinayay ee gaadhka ka hayay ee hagayay waxay ahayd dowladnimada abwaanka waxaa u muuqdaa waa halka soomaalidu ay mar hore ka tidhi ninka ugu ildheer ba dadka ugu ayaan daran waxaan lala arkayn ba isaga unu muuqda waa marka hal abuurka ama suugaanyahanka soomaalidu dadka ugu ildheer buu ka mid yahay cabdiqaadir ee sida uu hadalka u dhigayo isla su-aasha haddaan ku weydiiyo abwaan axmed waxaa muuqata inay dadaalayaan balse dhegihii dadkii ay wax ku dhacayeen ay daboolayeen ama qabyaaladu ay kanta badisay taa miyaanay kuu muuqan
abwaanintu khayr allah siiyo waxa weeyaan abwaanintu abwaanintaanadii abwaanintaan ku noolayna xilligii dowladdii iyo barsimaadkii markii la joogo waxa weeyaan wax kasta waaqac jira waxay kaga jawaabi jireen afkooda dadka afkooday ku deeqi jireen dadku afkooday ku xasili jireen abwaanku wuxuu ku hadlaa la dhadhansan jiray la ogaan jiray waa la turjuman jiray waa la fasili jiray calashaan waxa weeyaan waa wax lagu noolaayo lagu socday bay ahayd maanta hadda waxyaalaha socda markaad fiiriso ee hadda sugaanta laga dhigay ama abwaaninta qaarkood ay jeedinayaan waad yaabaysaa waxa weeyaan xitaa xishood ma laha ku galgalo ku waxaysan waa waxyaala aan macaqulahayn waxii la sarbeebi jiray oo dhan awaanada sheegaya wallahi allaha sakhira baan leenahay anu markaan aan ka hadalno qaar baa waxay leeyihiin maxaa matiirkan magaalada taagan baa tahay waa ma way macna beeshay baash nin fanaan oo heestiisa fanaan kala qaadi jiray ma jirin calashaan waxa weye wax u eg xitaa sarbeeban ma samayn karin calashaan waxa weeyaan nin baa halkan microphone iska soo qaadanaya badha badha badha badha badhadiiba waxaa laga dhigay baalki yaa waxaa laga dhigay abwaannimo kii noocii u dambeysay maantana allaha sakhire markii la fiiriyo qolyahan tiktokana allaha si sakhiraba adaaba sii yaabayba markaad markaad sii fiiriso marxaladda ay marayso abwaan carab dadka hal abuurka ah ee soomaaliyeed haddii aanu meeshii su-aashii sii wadno qaabka ay kaga qayb geli karaan nidaamkan dib u dhiska soomaaliya iyo nabadaynta iyo colaadahan soconaya ee wax looga qaban karo adoo kaashanaya waayo aragnimadaada
yaasina waa mahadsan tahay runtii waxaynu odhan karnaa dadaalkoodu horta dee kolley dadaalada socda unbuu qayb ka yahay gaabis waxay yimaadaana gaabisyada jira ee soomaaliya o dhan haystay qayb ka yihiin laakiin anigu aragti ahaan waxaan aaminsanahay haddii intii marba isgaari karta ee talo iyo telefoon iyo aqoon iyo xidhiidh noocu doonaba ha ahaadee xitaa ugu yaraan hal aragti oo midaysan oo silsilad isku xidhan oo la isla yaqaano mawduuceedana uu cad yahay oo ummadda oo dhan dani ugu jirto haddii la furi lahaa la heli lahaa ciran garayso oo usoo jeedana la heli lahaa waayo wax kasta waa waxay noqonayaan mashruuc marka la gudagalo mashruuc kastaana dhaqaalo la-aan fal la-aan qorshe la-aan iyo iyo hadaf la-aan ma dhaqaaqo marka iyaga hadafkii iyo halabuurkii haddii laga helo cid kaloo ay la kaashadaan oo sal u noqoto oo hawshii la daadihiso ugu yaraan xitaa shan midhoo siyaasiyiinoo adduunka ku filaqsan oo soomaalinimadu dhabka tahay haddii xitaa la heli laha oo aan ka ahayn dadkan dee la odhan karo dilaaliin bay u bateen waayo maanta soomaali dan soomaaliyeed ka shaqaynaya oo siyaasi sheegta aad buu u yiri waxaan isleeyahay door weyn bay qaadan karaan maamulada jira runtii waajibaadka saaran aad bay uga hooseeyaan waayo dee maanta xaaladda lagu jiro waxaynu odhan karnaa waa xilliyadii ugu adkaa ee soomaaliya ay soo marto kala filiqsanaanta kala tahantooga qofba meel ka dhacay aragtidii oo aan sinaba loo midayn karin haddaba muxuu yahay xalku cabdiqaadir cali axmed xalku wuxuu noqonayaa horta kow abwaanadu hasku kalsoonaadaan labo abwaana ganacsataa jira abwaana hanti haystaa jira marka xaqa laga hadlo kuwa siyaasiyiinaa jira abwaanadu waa inay isuurursadaan midda koowaad aan leeyahay abwaanada waana eragayga igu adag abwaanadu waddanka ha ugu duceeyaan gabayada iyo asraaraha ilaahay baray inay ugu duceeyaan waddanka oo ilaahay uu waddankaas inuu nabad ka dhigo oo waddanku waddankiisa ilaahay ku soo celiyo midda abwaanada nin walba oo meel kasta uu joogo waan ka codsanaynaa inuu ilaahay ku baryo waayo shicirka ilaahay wuu aqbalaa wuxuu ilaahay ku ilahu casiis baa tii caadilki jiray casa wajalla waad ogtaa caynka aan rabee inaad caawisaan kaa codsanayaa biyo dhoodaan macalinka dhinta allah naxariista waxa weeyaan ruuxu hadduu ilaahay ku baryo xikmaddu haddaad ilaahay ku barido ilahay waa ku ajiiba aad ayaad u mahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen abwaan axmed cabdulaahi jaamac oo carab loo yaqaano oo ka mid ah abwaanada soomaaliyeed ee dhanka nabadda iyo dib u heshiisa ka shaqeeya iyo cabdulqaadir cali axmed oo ah ganacsade islamarkaana ka faalooda arrimaha bulshada labadu waxay joogaan magaalada nairobi dooddii gaabna intaaynu joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doonno haddii ilahay raalli kuno sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsanyahay yaasiin ciise wardheer nala socodsiinay doodaasi gaaban halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a markana kusoo dhawaada mid ka mid ah heesahan idinku talagalnay
heeskaas ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynayna baahinteena idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga e v o e dale sidaas iyo nabadgelyo